galab wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa maalin axada ah bisha janaayo ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afarta galabnimo idaacadda galabta wararka iyo v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid ah al-shabaab oo weerar ku qaaday xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir
xilliga qaraxa uu dhacayay waxaan ku sugnaa degmada xamarweyne meelaan ka fogayn goobta qaraxa uu ka dhacay xilligaasi waxaa masaajidda ka bilaabmay aadaanka salaada duhur dadka qaarna waxa ay bilaabeenba masaajidka inay isku diyaariyaan oo salaada ay rabeen inay aadaan kadib baa hal mar waxaa dhacay qarax weyn
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan oo idaacadda galabnimo aan idinku haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dadaalada dib u heshiisiinta ee dhinacyada siyaasadeed ee maamul goboleedka koonfur galbeed ma filaayo haddii laysu yimaado oo la heshiyo la wada fadhiisto ma filaayo hadda in maaragta lagu kala tagayo ama qof inuu mowqifkiisii uu ku adkaysanayo ma filaayo kulley tanaasul ayaa imaanaya meel unbaa laisku raaci doonaa ma dhicayso insha allahu in qofkuu mowqifkiisu ku adkayso
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo qaraxyo iyo rasaas ayaa ka dhacay agagaarka xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir sida ay sheegeen dad ku sugan magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay sheegeen in ay weerarka ku bartilmaameedsadeen xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho oo ah xafiiska duqa magaalada qaraxa ugu horreeyey ayaa waxa uu ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta gobolka oo ku wajahan suuqa muqdisho mool goobjoogayaal ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay inay maqleen ilaa saddex qarax ciidamada amniga ayaa la sheegay in ay wadaan howlgal dowladda soomaaliya ayaan weli si rasmi ah u soo saareen war ku saabsan weerarkan khasaare ayaa la sheegay inuu ka dhashay weerarkan wixii weerara ee dheeraada ku soo kordhaan waxaad ku maqli doontaan wararka iyaga soo socda nin ay isku dhow yihiin madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay axaddan maanta ah in hubka culus ee la siiyey kiyif ay khatar gelinayso dhulka ruushka taas oo horseedi doonta masiibo caalami ah ayna ka dhigi doonto doodaha ka dhanka ah adeegsiga hubka waxgumaada ee nukleyerka kuwa daciifa volojislav volodin oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka ruushka ee loo yaqaano duma ayaa ka dhigay in taageerada maraykanka iyo neeto ee ukrain ay dunida u horseedayso dagaal xun waxa uu sheegay in doodaha ku saabsan in quwadaha nukleyerka aysan horay hubka waxgumaada ugu adeegsan colaadaha maxalliga ah ay yihiin kuwo hadda meesha ka baxaya isaga oo sababtana ku sheegay in dowladahaasi aysan wajihin xaalad khatar gelinaysa amniga dhisme axaddan maanta ah ku dumay magaalada xalab oo ah tan labaad ee ugu weyn dalka suuriya ayaa waxaa ku dhintay toban qof oo uu ku jiro ilmo yar sida ay ku warantay warbaahinta dowladda waxaana intaasi ku dartay in dadaalada gurmadka ay hadda socdaan dabaqan ka kooban shanta dabaq oo ku yaala xaafadda sheekh maksuud ee magaalada ayaa waxa uu dumay kadib markii daad uu waxyeeleeyey aasaaska dhismaha sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka ee sana oo soo xiganaysa ilo booliska ka tirsan wakaaladda ayaa intaasi waxay ku dartay in kooxaha samata bixinta ciidamada difaaca madaniga ah iyo debdemiska ay sii wadeen baadigoobka dad kale oo la rumaysan yahay in lagu laayahay burburka dhismaha dumay kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan sidii aad warkaba ku maqlayseen qaraxyo iyo rasaas ayaa ka dhacay agagaarka xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho sida ay sheegeen ilo ku sugan magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay sheegeen in ay weerarka ku bartilmaameedsadeen xarunta gobolka banaadir ee muqdisho oo ah xafiiska duqa magaalada dowladda soomaaliya ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin weerarkan warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa duhurnimadii maanta weerar qaraxyo ku bilowday lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana taasi xigtay in kooxa hubaysani ay gudaha u galaan xarunta kuwaasoo ilaa iyo wakhtigan ka dhex dagaalamaya kooxda weerarka soo qaaday oo tiradooda lagu sheegay siddeed qof ayaa xarunta ka soo galay albaab ku yaala dhabarka dambe ee xarunta ilo xogogaala oo ka tirsan shaqaalaha maamulka gobolka banaadir oo aan xiriir la sameeyey ayaa inoo xaqiijiyey in ciidamada dowladda ay soo badbaadiyeen qaar ka tirsan shaqaalaha gobolka oo ay ku jiraan mas-uuliyiin weli ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkan balse waxaa la rumaysan yahay inuu dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac maadaama uu ku bilowday qarax ismiidaamin ah oo aad u xooggan sidoo kale ambalaasyada gurmadka degdega ayaa la arkaya oo iyaguna dhaawacyo ka daabulaya afaafka hore ee xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar daqiiqadihii lasoo dhaafay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa gaaray goobta uu weerarku ka socdo si ay u soo afjaraan xaaladda halkaasi ka jirta waxayna xireen dhammaan waddooyinka soo gala xarunta maamulka weerarku markii uu bilowday kadib waxaa hakad galay howlihii shaqo ee ka socday suuqa weyn ee degmada xamarweyne halkaasuy ku soo dhaceen rasaas teelteel ah al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyadoo laamaha amnigana ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin sida ay wax u dhaceen sababo la xidhiira weerarka oo ilaa iyo haatan socda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid qoyste dhinaca kale waxaa xarunta gobolka banaadir goob aan ka fogayn ku sugan wariyaha v o eda cabdicasiis barrow goor dhoweyd ayuuna khadka teleefonka iyagu warramay wixii uu arkayey iyo waxa hadda socdaba
caasha aad baad umahadsan tahay xilliga qaraxa uu dhacayay waxaan ku sugnaa degmada xamarweyne meelaan ka fogeyn goobta qaraxa uu ka dhacay xilligaasi waxaa masaajida ka bilaabmay aadaanka salaada duhur dadka qaarna waxa ay bilaabeenba masaajidka inay isku diyaariyaan oo salaada ay rabeen inay aadaan kadib baa hal mar waxaa dhacay qarax weyn oo aad u xoog badan oo jugtiisa si weyn loo maqlay oo argagax geliyay dadka indhahayga waxay qabanayeen markaas waxaan ku sugnaa meel aan ka yaro fogeyn hotelkii hore ee curuba loo yaqaanay loo dalxistegi jiraa ay meel ku dhow ayaan joogay kadib waxaan arkay dadkii oo kala cararaya goobtii oo dadkii laamigii ay kusoo yaaceen oo ay kasoo cararayaan halka uu qaraxu ka dhacay oo markaasi gobolka ahayd kadib waxaan arkayay dad oo dhaawaca waxaa goobta yimid gaadiidka ambalaska ciidanka ayaa bilaabay inay rasaas fuuraan marka waxaan arkayay xaaladii oo mar keliya isbedeshay jawigii oo qaabkii uu ahaa si oo aan wanaagsanayn noqday dadkii oo qalqalaya oo kala cararaya waxay indhahigu qabanayeen intaasay ahaayeen kadibna waxaa goobta soo gaaray ciidamo gaashaaman oo ay dawladdu leedahay oo bilaabay inay u gurmadaan goobtii ay wax ka dhaceen rasaas xoog leh ayaan arkaya ciidamada oo tuuraya iyo jihadiio mar keliya caashi qaldantay siday dadku ahaayeen iska bedelantay dad aan aqaano ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi oo aan qaarkood saaxiib ahayn oo hadda isbitaalada loo qaaday marka qaraxa ugu horreeya uu dhacay maxaad arkaysay
nasiib wanaag maan arkin gaadiidka qaraxa isqarxiyaan indhahayga ma saarin laakiin waxaan arkaya waxay ahayd dadkii oo kala cararaya oo kala ordaya jugtii markii ay dhacday waxaas ayaan aan arkay laakiin waxyaabaha caasho aan ka walwalo waxay ahayd waan arkay dad qaarkood dhiig leh oo oo ordaya oo naftooda la baxsanaya waan arkay waxa waxyaabihii aan arkay ahayd laakiin ciidamada ayaa durbaba wadooyinkii isku hareereeyey oo bilaabay gaadiidka ambalaskaana dadka inay usoo daayaan kuwii dhaawac ahaana la qaado marka waxyaabihii indhahaygu qabanayeen intaas ayay ahaayeen xaaladda waad dareemi kartaa dad masaajidii looga adimay oo salaadii isku diyaarinaya oo qaarkood maqaayada fadhiyaan oo qarax iyo xaalad noocaasa la kulmay meeshana ay suuq tahay marka aad bay u xanuun badnayd wixii aan maanta arkay meeshaba meel saxmad badan oo dad badan ay joogaan ay ahayd mise meel caadiyan dadku ku yaryahay
sidaad la socota xarunta gobolka waxaa ku ag yaalla goobo ganacsi oo maqaayada leh waxaa ku ag yaalla mool weyn ama laba mool oo laga dukaamaysto oo dadku ay joogaan marka qaraxu markii uu dhacay dhammaan goobahaasi dadku waa ay fadhiyeen qalqal ayaa abuurmay marka sina waxaad moodaa caasha goobtu inay u xiran tahay oo ciidamo joogaan oo ay ilaalinayaan oo gaadiidka aan loo ogolayn inay soo galaan oo dadka meesha soo gelaya ay kooban yihiin oo gaadiid la yaqaano un meesha uu soo geli karo dhinaca kalena waa suuq dadka ay ka dukaameystaan oo moolal leh oo maqaayada leh oo la fadhiisto oo ay dadku ku sheekaystaan oo guryooyin deegaana ay ku yaalaan marka waa meel saxmad sina u leh mararka qaarna aada moodo amnigeedana uu aada u kontaroolan yahay oo ciidamo fara badan ay joogaan
haddadan aad ilaa hadlaysa cabdicasiis rasaastii ma socotaa ka dhacaysay xarunta gobolka mise way istaagtay hadda oo aan kula hadlayo welina aan ku dhawahay goobta ay weerarku ka dhacay xarunta dawladda hoose ee muqdisho rasaas aan iminka maqlayna ma jiro laakiin ciidamadii ayaa taagan goobta oo howlgalkii waa uu socdaa wadooyinka ciidana daadsan looma ogola gaadiidku meesha inay ka dhawaadaan iyo dadkuna ay tagaan laakiin xaaladda weli waxaad moodaa inay degan tahay laakiin si rasmiga looguma dhawaaqin howlgalkii lasoo afjaray laakiin waxaad moodaa howlgalka inuu weli socdo masi jiraan rasaasaan iminka maqlayno daqiiqada ka hor ama wax yar ka hor intaan hadda aan wada hadlayna qaraxyaan maqlayna kala duwan hadda aan kula hadlayo qarax dhacay caasha hadda aan kula hadlayo qaraxa dhacay aada u xoogan marka weli waxbaa socda marka weli xaaladdu lama soo afjarin oo weli sida muuqata way socotaa oo dagaalku wuu socdaa ha wuu socdaa hadda aan kula hadlayo qaraxa dhacay weyn waad maqlaysay qoysaska deriska bilaababa inay qayliyaan caruurta bilaaba inay qaraxa markuu dhacay qaarkood way qaylinayaan dhegeyga waxaa maqlaya waa dadka deriskaayoo qaylinaya oo qaraxaasi ka walwala marka marka runtii adagaa jirta marka marka lama oga waqti ay qaadan karto marka qaraxa qaraxa hadda aad maqashay ma isla goobtii buu ka dhacay mise meel kale waa goobtii waa goobtii howlgalku ka socday ee xarunta dawladda hoose ee xamar marka weli waa la isku hayaa meesha weli howlgalkiyaa socda waxaad moodaa in lagu dhex dagaalamayo ee qaraxyaduna ay socdaan ciidamadana howlgalka ayay ku jiraan oo goobta ayay ku sugan yihiin marka waan ogaan doonaa saacadaha soo socda sida uu xaalku noqdo
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow oo khadka taleefonka iigu warramayey halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haddaba weerarkan ka socda xarunta gobolka banaadir iyo howlgalka ay wadaan ciidanka amniga ayaa cabdixakiim maxamuud sharwac waxa uu ka wareystay axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga
marka koowaad waxaan u tactiiyey inaa dadkii wax ku gaareen qaraxa marka labaadna runtii qaraxa maahan kii ugu horreeyey oo magaalada muqdisho ka dhaca qaraxyo badan oo nafta dadka soomaaliyeed maaragta khilaaftay ayaa ka dhacay qaraxan marka waxuu uga duwan yahay waxuu kusoo aaday wakti al-shabaab dagaaladii gobolada looga soo adkaaday oo culays weyn saaran yahay marka taasuu uga duwan yahay tanna waxaad moodaa in ay ay magaaladii caasimada ahayd ay qalqal ku gelinayaan oo ay rabaan inay muujiyaan weli noloshooda iyo jiritaankooda inay muujiyaan ayaan islenahay sababta ay ugu geysteen wagaag marka waxaa loo arki karaa baad leedahay inay ismuujinayaan inay weli joogaan ama ay weli awood leeyihiin oo ay wax fulin karayaan ama ay aargoosan karaan waxaan islenahay horta magaalada muq dagaaladu hadda waxay ka socdaan waa meel ka baxsan magaalada muqdisho gobolada way meelaha looga adkaaday magaalada muqdisho weli waxaa moodaa maadaama ay muqdishona ay iska saxmad badan tahay al-shabaabna ay ukumahoodii dhex yaalaan ama xaafadaha deganaaden ama gobolka ha kasoo galeen waxaan islenahay culayskana way uga fujinayaan badanaa waxay isticmaalaan argixisadu markii dad looga dilo meel ama dagaal looga adkaado waxay sameeyaan aargudasho oo ay dhahaan waxaan uga aargudnay dadkii nalkara nalkaga nalkaga dilay halkaas marka waxaan isleeyahay shacabka soomaaliyeed ay ka aargudanayaan oo dhibaatadii iyo culayskii kasoo gaaray dagaalada gobolada uga furan ayay rabaan dadka shacabka in ay ka aargutaan runtii waxaana islenahay waa muqdisho markii la fiiriyo weli awood inay kuleeyihiin dagaalka gobolada loogala dagaalamayo oo kaleeto inuusu muqdisho ka bilaabanaa moodaa wa hagaag axmed markaynu taa eegno inta badan al-shabaab weerarada noocan ay qaadaan maxay ku xushaan amaba ay ku doortaan baad is leedahay inay xarun noocan oo kalea weeraraan amaba ay weerar sidan oo kalea soo qaabeeyaan kaasoo ay muddo intay qaraxyo fuliyaan kadibna ay muddo ay isku dayaan inay ka dhex dagaalamaan ama ay howlgal ka sii wadaan gudaha horta markaad fiiriso argagixisada caalamiga ah oo dhan tactikadooda ama ujeedooyinkooda waxay ka dhex fuliyaan meelaha dadku ay u badan yihiin si ay u muujiyaan mataqaanaa badanaa idaacadaha iyo wargeysyada iyo dadka bulshada iyo qalbiyadooda say ugu noolaadaan inay dadka waxyeeleeyaan jiritaankooda badanaa ku muujiyaan waxayna doortaan meelaha lagu tirada badan yahay ama trafficadu ha ka jirto ama suuqyada ha noqoto meelaha saamaynta geysa karta ayay badanaa wax u geystaan baysaska ciidamada way ku yar tahay in ay aadaan markii la joogo magaalooyinka marka waxay u dooranayaan waxay tahay halkan waa meesha ugu saamaynta badan waa meesha ay ku dhuuma karaan maadaama dadkii aysan jirin hadda adduunyadu waxay isticmaashaa inay qaraxii ka hor tagto inay yarayso iyo in markii waxay dhacaan ay dadkii difaacdo muqdisho waxaa moodaa maadaama ay tahay magaalo dagaalo tira badan wakti badan dagaalo ka socdeen dadkiina register aan loo haynin oo aan laga hortegi karin oo registerinka markii lagu sameynayo ama kubiiritaanka dhalinyarada iyo aan dad looga hortegin iyo afkaartoodii aan lala soo socinin dadkii al-shabaab ahay waxaad moodaa marka magaaladii inay ku dhex jiraan iyo arrimahooda ka dhex fasho karaan ayna ku dhuuma karaan caasimadaad moodaa marka qarax fuliyaan aan la heli karin ay gabaadka heli karaan caasimadda ay ka dhex heli karaan waan gartay haddaan su-aal kale taa kuusii raaciyo dabcan arrimaha amnigaad baratay waanad inta badan ka faallootaa waxaa dhacda alaaba marka ay howlgalkan oo kale dhaco ee ay gudaha u galaan dhisme ama ay weeraraan inta badan howlgalku mudduu qaata maxaad is leedahay maxaa keenay in iyagii intay soo diyaar garoobeen haddana howlgalkii maadaama weerarada noocan oo kale soo noqnoqonayaan haddana howlgalkii uu muddo qaato howlgalku badanaa waxay samaynayaan qaraxa ugu horeeya taargetkoodu ma ahan inay dadka ku laayaan qaraxooda ugu horeeya badanaa argixisada waxay isticmaashaa inay isku dhex yaaciso systemkii iyo nidaamkii meesha iska jiray ama waardiyihii iyo meeshii joogay dadku inay isku dhex yaacaan marka haddii aan dadkaas u tababarnayn qaabka looga hortegi karo terror attacka looga hortegi karo isku dhexyaaca imaanaya dadka kala carara marka wadaday ku furanayaan waddada markay ku furtaanna saasay waxay helayaan meel gabaad ay ka dagaalami karaan oo ay horey usoo tijaabiyeen oy ay scenario kasoo sameeyeen sababto dagaalka markay qaadayaan wakti badan ayay soo abaabulayeen meeshii la marayay iyo way ogyihiin qaraxa koowaad marka wadaday ku furtaan ka dambana waxay isku dayaan inay dadka isku soo yaacay ay ku laayaan wax way ku geystaan waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiye axmed waynu ka warqabnaa in dowladdu ay waddo howlgallo ka dhana al-shabaab islamarkaana ay deegaano doora ka qabsatay haddiiba ay dhacdo in amaba ay dhacday in deegaano saldhigya u ahaa ama ay muddo dheer deganaayeen laga qabsaday maxaa keenaya inay weerarada weli sii socdaan wal dagaalka al-shabaab kuma soo dhammaanayo laba bilood iyo hal sano iyo kuma soo bilaabayo kuma soo dhammaan karo wuxuu ku dhammaan karaa wakti dheer ayaa dagaalku qaadanaya sababto hadda waxa looga adkaaday hadda waa dagaalkii face to face tahay ama la iskaga hor imaanayay hubka culus hadda nimanka waxay isticmaalayaan baadiyahana waxay isticmaalayaan ku dhufoo ka dhalaan halkaana nasqaraxyo iyo dadkii inay dhibaateeyaan oo amnigii khalkhal geliyaan ayay isticmaalayaan ta amniga marka caasimadda waxa looga hortegi karaa ayaan isleenahay in la sameeyo analyze la sameeyo xaaladihii hore wax laga barto inta aan dhibaatadu dhicin badanaa waxaa la sameeyaa scenario lagu soo saari karo cilmiyan waxa dhici kara meelaha ay ka dhici karto yacni amkaaniyaadkaas oo kaleeto inta la aruuriyo hay-adaha dawladdu wada shaqeeyaan qolooyinka trafficada badanaa jaamka magaalada iyo saameyn ayay ku yeelan kartaa amniga qolooyinkaas oo inta wada shaqeeyaan la tiraaqo oo la yidhaahdo dhibkaanaa imaan kara dhibkaas marka si aysan uhormarin janis inaan la siinin inay dhibkii wakti u helaan ay ku gaaraan meelaha laga shakiyo waa in cilmi baarinta lagu sameeyo lasoo saaraa waxa imaan kara kabacdina laisku dayaa in la yareeyo dhibaatadooda ama laga hortago
kaasi waxa uu ahaa axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga waxa uu goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warramayey cabdixakiim maxamuud shirwac oo washington jooga halkaad nagala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dhinaca kalena maamul goboleedka jubbaland ayaa sheegay in ay bilaabeen howlgal wejiyo badan oo ka dhan ah ururka al-shabaab iyo in weerarkii ugu horreeyey ay ku qabsadeen deegaanka janaay cabdalaah oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada kismaayo warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad howlgalladan ay qaadeen ciidamada daraawiishta jubbaland kuwana waa sugidda iyo sidoo kale ciidamada militariga ee xoogga dalka soomaaliya ayaa waxa uu ku aadanaa deegaanada galbeedka magaalada kismaayo iyadoona saraakiisha ciidamada jubbaland ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen deegaanka janaac cabdalle oo dhinaca galbeed lixdan kilomitir magaalada kismaayo kaga beegan ma jirto iskahorimaad ka dhacay deegaanadaasi intii ay ciidamadu sii socdeen hase ahaatee waxa ay saraakiishu sheegeen in ay bixiyeen miinooyin aad u tira badan oo wadooyinka ay geliyeen al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda waxaana markii ay gacanta ku dhigeen deegaankaasi janaac cabdalle warbaahinta la hadlay afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland daahir axmed cabdulaahi waxaana uu ka hadlayaa sida ay ciidamada ugu suurto gashay inay kula wareegaan deegaankaasi
waxay qaaday dowladda jubbaland dagaal qorshaysan oo laga baaraandegay magaalada kismaayo yay ka qaaday waxay maarkii muxuu ahay saaka alasey markay muxuu ahay hiirta hore ay ku qaadeen ciidamada jubbaland deegaanka janaan cabdaleh oo ah xaruntii ugu weyneyd ee khawaarijtu ay ku qaadi jireen canshuuraha ka soo geli jirtay lacaga lagu qiyaaso ilaa oo kun oo dolar meeshaasoo meel istraatiiji ah oo aad iyo aad maaragtay ay maaragtay ay ugu xisaabtami jireen ah ciidamada dowlad goboleedka jubbaland waxay ku guulaysteen si dhaqsaab ah in ay u gaadhaan yoolkoodii oo ah
sidoo kale afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland daahir axmed cabdulaahi ayaa sheegay in howlgalkan uu wejiyo badan leeyahay islamar ahaantaana ay gaari doonaan meelo kale sida uu sheegay dagaalka ay qaaday dowladda jubbaland ee maanta bilowga ah waa dagaal wejiyo badan muxuu ahay ku wajahan oo ay dagaalkan uu yahay kii koobaad ee dowlad goboleedka jubbaland ay hadda qaaday iyadoo horey bu usii jireen dagaallo fara badan oo sida maaragtay jiidda hore ciidanka jooga sanguuni ay mar walba muxuu ahay maalin walba dagaalka ay geli jireen iyaguna laga yaaba inay hoor usii dhaqaaqaan dagaalkan ay dowladda jubbaland qaaday waa dagaal qorshaysan oo wejiyo badan oo kala gedisan leh oo qorshaysan oo insha allahu tacaala aan rajaynayno inuu sidii loogu talagalay uu u dhaco sida uu maantaba uu dhacay deegaanka janaac cabdalle oo ka mid a deegaanada gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanada ay ku xoogan yihiin al-shabaab ayaa wuxuu noqonayaa markii labaad oo ciidamada jubbaland ay gulaf ku qaadaan iyadoona muddo haatan laga joogo laba sano ay sidanoo kale ciidamada jubbaland ay kala wareegeen halkaasi waxaana markii dambe ciidamadu ay isaga soo baxeen halkaasi balse lama oga haatan in ciidamadu ay dib uga soo laaban doonaan deegaankaasi inkastoo maamulka jubbaland maalmihii dambe uu waday dhaqdhaqaaq ciidan oo ku wajahan deegaanada ka maqan gacanta maamulka ee ay maamulaan al-shabaab deegaanka janaac cabdalle ayaa ah deegaan dhaqaalo badan uu ka soo gala al-shabaab marka loo eego gaadiidka isticmaala halkaasi oo lacaga fara badan ay ka helaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan lafta gareen ayaa la sheegay inuu cafis u fidiyey ciidamo ku lug lahaa iska hor imaad bishii hore ka dhacay magaalada baydhabo oo dhex maray ciidamada maamulka iyo kuwa taageersana mucaaradka maamulka warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh
xilli muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada baydhabo uu ka socday shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada siyaasadda isku haya ayaa maanta odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxaa lagu wareejiyey labaatan maxabuus oo ka mid ahayd ciidamadii ka dagaalamay guriga wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalka maxamed aadan farkeeto oo haatan ah musharax u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed maxaabiista la sii daayey maanta waxaa cafis u fidiyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen tallaabadan xoriyadooda ay ku heleen maxaabiista waxa ay qayb ka tahay dadaalada dib u heshiisiinta koonfur galbeed ka socda malaaq maxamed yacquub deerow oo ah afhayeenka malaaqyada koonfur galbeed ayaa ka hadlay maxaabiista xoriyadooda hele ee lagu wareejiyey odayaasha haddii uu neeno odayaasha dhaqanka reer koonfur galbeed maynhani wareejiyey markan ka horreeytii dhallinyaro labaatan iyo saddeedii diseembar dhacdadii kudhiidii guriga farkeeta dhallinyaradii laka qobaday iyan hani wareejay iyo oo ka koobanyi labaatan maxabuus yan hani wareejay haddii unaen odayaashooda dhaqanka taas oo dariiq badan lahaan mari ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoowe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaalka dhaqanka siyaasiyiinta markii laku wada xaajooday kadibna la gorday in nimankaas xorriyaddooda la siiyo shacabka reer koonfur galbeed maynka baaqane may lahaaya dhabbagay oo nabadda lahaaya amba togtii nabadda amba jidkii nabadda laan walba sidiisun gordaw jidkaasa hayna maanta maxaabiis ayaa la wareegni bara geeka mayka jarna wal alla walaagi dhaawaya amba dhabaaj amba xaaladda jari kulli yatira koobahayna barrina ma in gudbiyaana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed aan gudbiyaan malaaqdeerow wuxuu kaloo caddeeyey inay u taagan yihiin sidii nabadda ay uga shaqayn lahaayeen iyo inaysan dhibaato ka dhicin deegaanka may hoostoon ku hirignaa aan gudnugnaa inay dalkan iyo dadkan nabadgelyo helaan dadkan iyo dalkan lan walba man xorriyadka noolado langna liinka caburina langna liinka dhibaatayna lan walba bana kulludu xaqin xaqahu inuu sahalow yaa ka dadaalan odayaalkii dhaqanka marka shacabow maybaa singleenaa isdejiye askartana maybaa ka bogaadiye maybaa faraanahe inayoo amniga ka shaqeeyaan inay lanjecelaysi ku bahan inay shacabkan dhibaatayna intaasaan ka baaga dadaalla dib u heshiisiin ayaa ka socday muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo magaalada baydhabo ku sugan muddo toddobaad ah ayaa kulamo kala duwan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulka koonfur galbeed wuxuuna kala hadlay madaxweynaha in diiradda la saaro shirka dib u heshiisiinta iyo natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo shirkaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay mahadsaned catoosh haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal magaalada baydhabo waxaa ka socda shirweyne dib u heshiisiin oo hadafkiisu yahay sidii nabad loo kala dhexdhigi lahaa dhinacyada isku haya siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo ka hirgasha aaggaas haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka sababay in la qabto shirkaa nabadeed yaa wada hadlaya xaggey hadda wax marayaan rajaduse waa side qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka magaalada baydhabo rofesor ibraahim sheekh cabdiwaaxid rofesor ibraahim kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhuwahay waadna ku mahadsan tahay marka hore shirka goorma ayuu bilowday bal faahfaahin guud naga sii
sidaad og tahay waxaa jiray halkadhiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ahaa soomaaliya oo heshiisaa dunida heshiis la ah iyadoo taas laga amba qaadayo ayaa guddoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka federaalka mudane sheekh aadan maxmuud shacab madoowe wuxuu ku baaqay gogolnimadeed taasoo la dhigayo magaalada baydhabo oo ah caasimadda kumeel gaarka ee koonfur galbeed guddiga kowda bisha janaayo oo sanadka hadda aan ku jirno ayaa guddoomiyaha uu magacaabay guddi farsamo oo hadda aniga aan ka mid ahay waxaa guddiga halkan uu soo gaaray lixda bisha koowaad labada kun saddex iyo labaatanka marka wixii ka dambeeyey wuxuu maaragtay galay howshiisa ah ee diyaarinta qabsoomidda shirka waa garta marka ilaa iyo hadda xaggee wax marayaan shirkii dib u heshiisiinta labada dhinac ma is hor fadhiyaan ma wada hadlayaan
shirka horta marka ugu horeyso guddiga wuxuu diyaariyey maaragtay wixii oo shirka fududeen lahaa hadday tahay ergadii meeshay digi lahaayeen iyo goobta shirka lagu qaban lahaa iyo security-ga guud ahaan maara dadka kasoo qaybgalayaasha ayaa marka hore la diyaariyey kadibna waxaa suura gashay in shirka la furo toddoba iyo tobanka bishan ayaa la furay waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya intaas waxa waaye markay dhacday kadib laba face ayaa loo kala qaaday faceka koowaad oo ah dib u heshiisiin taasoo maaragtay lagu xallinayo wax allaale wixii dhib oo jiray yani dhib hantiyeed dhib naf iyo wixii kaloo khilaafaad ahoo jiray in la xalliyo iyo qaybta labaad oo ah in laga wada hadlo siyaasadda marka hadda waxaan ku jirnaa ama inoo qabsoomay eh, qaybta koowaad ayaa hadda lagu jiraa eh, oo ah yani dib u heshiisiintii marka halkaasay wax marayaan Eh, waxay ila tahay in qaybta dambe ay ka yara dhib badan tahay qaybta hore ee dib u heshiisiinta maadaama eh, maaragtay khilaaf siyaasadeed oo gacan ka hadal dhaliyey uu ka dhacay magaalada horena uu uga dhacay marka qaybtaasi bal sidee u wajahdeen eh, maxaa caqabado ah oo aadna kala kulanteen wallaahi hadda marka ugu horeysa horta waxa weeye qaybtaana hadda aan ku jirnaa markii hadda dib u heshiisiinta ay dhacdo oo lasu caloolfiyoobaado oo wixii dhib oo dadka kala gaaray la xalliyo laga taliyo Eh, waxay ila tahay taas ayadana waktigeeda ay leedahay way fududaan doontaa insha allahu tacaala Eh, professor ibrahim marka en haddii aad noo faahfaahiso yaa wada hadlaya labada dhinac ma toos ayay maaragtay dadka is haya siyaasadda isku hayo isu hor fadhiyaan mise ergooyin ayaa kala matalaya wallaahi horta eh, sida hadda aan kuu sheegay qaybtan hore oo ah dib u heshiisiinta waxaa jira odayaal dhaqan oo ah odayaasha dhanka koonfur galbeed ayaa jira ayaga iyo guddiga ayaa hadda ku howlan inay wixii dhib ahoo dadka kala gaaray inay maaragtay u kala qaadaan Eh, kadibna waxaa loo gudbi doonaa qaybtaas oo maaragtay siyaasadda ah marka ayada siday u dhici doonto weli waxa waaye way dhiman tahay markay aan gaarno ayaa ayadana aan ka wada hadlaynaa insha allah Eh, qaybtan hore ee dib u heshiisiinta goorma ayaad dhammayn doontaan sida ugu dhaqsiyaha badan maalmaha soo socda way soo gebagaboobeysaa insha allah Eh, marka dowrkiinu eh, muxuu yahay idinka ka guddi ahaan hadda innaga doorkeeni wuxuu yahay yani saan horeyba kugu sheegay doorkeeni hore wuxuu ahaa waa waa guddi qabanqaabo ama farsamo waxaan diyaarinay yani maaragtay eh, wax allaha wixii fududeyn lahaa shirka Eh, haddana yani waxaan la shaqaynaa odayaasha hadhowdan waxaan la shaqayn doonaa eh, ama aan wax ka geli doonaa markii la gaaro eh, wejiga labaad insha allah marka guddigiinan ma heer dowlad goboleed mise waa heer qaran oo federaal Eh, guddigan waxaa soo magacaabay oo dib heshiisiintan waxaa u xilsaaran guud ahaan eh, guddoomiyaha eh, golaha shacabka mudane sheekh aadan madoobe innaga marka waxaa nalaga soo magacaabay xafiiska eh, guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe
W- wa- waa gartay marka en ka waran odayaasha dhaqanka iyo malaaqyada eh, dowrkooda qayb miyay ka yihiin mise waa idinka madax bannaan yihiin idinka horta meeshan waxa la rabo un waa in heshiis la gaaro yacni koonfur galbeed dadka degan hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin dhaqan wax allaa wixii la kala tabanayo meesha in laga saaro si hore loogu dhaqaaqo marka looma kala harin odayaasha door bay leeyihiin Eh, horeyba doorka ay lahaan jireen oo ah dadka inay dhiigga u kala qaadaan inay hantida u kala qaadaan doorkaasay leeyihiin Eh, innagana doorkeenu waa saan kuu sheegay xitaa waxaa jooga maaragtay madaxda dalka ugu sarreysaa joogta looma kala harin maarka hawsha si fiican bay ku socotaa Eh, professor ibrahim sheekh cabdiwaaxid eh, waa mahadsantahay igugu jir khadka en dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan eh, soo dhaweeyo magacaygu waa cabdullahi shariifka waxaan joogaa gobolka shabeellaase marka hore waxaan salaamayaa profesor ibraahim oo ah guddiga een, eh, dib u heshiisiinta koonfur galbeed Eh, marka xigta waxaan rabaa inaan weydiiyo profesorka waan ognahay oo koonfur galbeed xaaladeeda siyaasadeed waa mid aanan sal lahayn oo kacsan maxaa garashada ka qaaday siyaasiyiinta koonfur galbeed ay ugu turi la-yihiin shacabkoodii koonfur galbeed annaga og in hadda wadanku uu ku jiro xaalad dagaal miyaysan habbooneen in loo turo shacabka koonfur galbeed si loo helo xasiloonid siyaasadeed su-aasha labaadna waxay noqonaysaa hadda waan ognahay koonfur galbeed isqabsi badan aa ka jiro maxay ka qabteen ama maxaad ka qabateen hadda dib u heshiisiinta aad ka wadaan koonfur galbeed maxaa ka saamaasacataaday annagoo ogna xaaladda ay weli kacsan tahay
waa mahadsan yahay cabdullaahi shariif cabdullaahi horta eh, waa su-aal fiican waaye hor siyaasiyiinta koonfur galbeed waxay wax la wadaagaan siyaasiyiinta eh, soomaaliyeed guud ahaan Eh, sidaad og tahay yani maaragtay burbur fara badan ayaa lasoo maray Eh, khilaaf badan baa lasoo maray is-aaminaad badan ba- fara badan dheer ayaa lasoo maray marka si boogaheedii iyo waxeedii weli ayaa maaragtay siyaasiyiinta iyo dadkaba dhib ku haya marka ayaguna yani hadda hadda wax gaar oo ayaga hadda oo oo dhibaato ah oo dhex yaallo aan ahayn wixii waddanka dhex siyaasiyiinta guud ahaan soomaaliyeed dhex yaallo waaye insha allah ayadana hadda sida hadda ii muuqatana waxa weeye wax problema hadda ma dhex yaallaan markaan isu keenay way wada cashaynayaan way wada qurcanayaan way wada sheekaysanayaan way wada shaahayaan marka taas waa sidaas Eh, ama innaga ana- innaga ilaa haddeera maxaa qabateen saa horeyba kugu sheegay wejigaa hore dib u heshiisiinta innaga waxaan qabanay eh, waxyaabaha aan qabanay waxaa ka mid ah yani maaragtay jawigii kacsanaa inaan dejinay oo hadda baydhabo maanta xasilooni ay ku jirto eh, ciidankii in la kala qaaday eh, wixii dhib ahoo jiray in maaragtay halkeedii hal meel looga soo wada jeestay laisku afgarto in maaragtay lo- laga wada daaboobo marka inaan jawigaas abuurnay iyo inaan hawshaas aan qabanay ee ilaa hadda noo qabsoomay wax yaraan noo dhimin ayagana waan dhammaystiri doonaa insha allah Eh, professor ibraahim dhan dhinaca amniga maadaama aad hadda sheegtay in ciidamadii aad ku guuleysateen in la kala qaado ammaanka goobta eh, ciidamo soomaali ah miyaad u dhiibteen mise kuwa eh, ka socda m- midowda africa Ee, ammaanka ee, goobta lagu shiraayo iyo goobaha xirgada ay degan yihiin waxaa gacanta ku haya admis ayaa hadda ayada ayaan u dhiibnay ayagaa amniga guud ahaan ayagaa gacanta ku haya weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada baydhabo waxaa marti igu ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta professor ibraahim sheekh cabdiwaaxid Eh, dhegayste kale ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawo walaal asalaamu calaykum bada fiyawe magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan joogaa degmada gaashaamo dowlad gobolka soomaalida ugu horreyn waan salaamaya dadiyaha barnaamijka anuur bukhaari iyo mas-uulka martiya ku aba Een, haddii aan u gudbo su-aashayda khilaafkan u dhexeeya madaxda koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaarad ku ah waxaynu ognahay inuu soo ifbaxay markii madaxweyne lafta gareen loo kordhiyey muddada sanadka ah haddaba arrintu ma muddo kordhintaasu may salka ku haysaa mise waxbaa ku hoos jira waa maatantiin bada fiyawe ayib ee, horta waxa waaye khilaafka ee, waa wuxuu salka ku hayaa sida adiga aad sheegtay Ee, muddo kordhintaas iyo waxyaabo kaloo jiro oo ku saabsan oo siyaasadda ku saabsan ayuu salka ku hayaa laakiin anyway haddeer waxaan ku soconnaa waddadii lagu xallin lahaa waa garta marka een, ah, muddo kordhinta maadaama ay arrinta salta salka ku hayso haddii uu madaxweynaha ku adkaysto eh, mucaaradkuna ay ku adkaystaan maxaa xalku muxuu noqonayaa haddii mowqifadooda ay ku wada adkaystaan wallaahi dabcan horta ee, ma ma filaayo ee, haddii laisu yimaado oo la heshiyo labada fadhiisto ee, ma filaayo hadda ee, in maaragta lagu kala tagayo ama qof inuu mowqifkiisii ee, uu ku adkaysanayo ma filaayo kulley tanaasul ayaa imaanaya ee, meel unbaa laisku raaci doonaa ma dhicayso insha allahu in qof uu mowqifkiisa ku adkaysto uu yidhaahdo aniga laima loodin karo maxaa yeelay yani dib u heshiisiintan hadda aad baa loo danaynayaa siaad og tahay xitaa waxaa nala jooga madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka soomaaliya nala jooga ee, gudoomiyaha baarlamaanka ayaa jooga xildhibaanadii maaragtay isteedka ayaa joogto ayaa jooga odayaal baa jooga marka intaasoo dhan yani dadaalkoodii ma filaayo inuu dayacmaayo kulle insha allah wax fiican oo maaragtay loo riyaago ayaa kasoo bixi doona insha allahu shirkan Eh, professor kolley een, caqabaduhu ma yara siday ila tahay mar haddii aad eh, u kala garqaadaysaan een, maaragta laba dhinac oo iska soo kala horjeeda marka caqabada ugu weyn ilaa iyo hadda aad wajahaysaan haddii aad eh, dhegaystayaasha in yar uga sheegto wallaahi caqabad eh, caqabadda ugu weyn horta oo la rabo eh, ama hadda aan wajahayno waxa weeye horta mid ugu horeysa saan kuu sheegay yani maaragtay eh, dhibkii ka dhacay eh, maalmo ka hor ama usbuucyo ka hor magaalada ka dhacay kaasna yani maaragtay uu sabab ay u ahayd yani maarata arrimaha siyaasadda eh, kaasaa horta ayaa u- ayaa ugu weynaa isagiina hadda waan ka gudbaynaa Ee, midka kale midka hadda aan ka dhawaysteen anigana aan sheegay oo ah in yani laga heshiyo eh, arrimaha siyaasadda iyo doorashooyin doorashooyinka in laga heshiyo eh, waaye marka ayadana saan rajaynaya waa laga heshiinaya marka waxa ugu weyn hadda oo maarata shirka ah, loo fadhiyo ama la rabo in maaragtay laisku afgarto ama laga daawoobo si dhib dhow usoo afjarmo waxa waaye in maaragtay laga heshiiyo doorashadii iyo xilliga ay dhacayso iyo sida wax la yeelayo in laga heshiiyo taasa ugu muhiimsan ayadan habsida sasaanta hadda aan u jeedno waxa waaye inay dhammaanaysaan rajaynaya insha allah waa hagaag ee dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo ee, bal aan wada dhegeysano waa idin salaamay eh, bahda v o a iyo brofesoorka oo barnaamijka martida ka ah waa salaamay isagana waxaan joogaa eh, magaalada baydhabo magaciiguna waa cabdulaahi cabdi cusmaan Eh, shirkan rajadii hore ummadda ay ka lahayd hadda ma muuqato marka guddoomiyaha laba su-aal baan raba inaan weydiiyo su-aasha kuwaad waxay tahay eh, guddoomiye maxaa hortaagan shirka sidii loogu targaray qorshaha uu waa rajada dadka ay lahayn inuu u socdo Eh, number two su-aasha labaada waxa ay tahay shirkii oo socda madaxdii dalka ugu sarreysa iyadoo ay joogaan aad dad kale dhibaataynaya haddana marka aawey natiijadii maxsuulkii aaw maxaa aawey shirki iyo waxa aad ku baaqdeen iyo howshii aawo marka marka waa- waa- waa salaamaya guddoomiyaha cabdulaahi haa cabdulaahi waa maxadsan tahay horta cabdulaahi la sugan adiga baydhabaaba joogtaa Eh, erey ah maxaa hortaagan shirka ani had wax- shirka wax hortaagan uma arko shirka sidaxan buu u socdaa ergadiya way joogtaa Eh, saan kuu sheegayba labada face faceka ugu horreysa aan ku jirnaa isagan meel fiican buu marayaa madaxweynaha eh, jamhuuriyadda dadaal buu wadaa Eh, guddoomiyaha dadaal buu wadaa Eh, guddiga eh, dagaal dadaal bay wadaan odayaashana dadaalay wadaan marka wax hortaagan hadda shirka ma jiro shirka wuu qabsoomay waa la furay howshiina way socotaa horta taas waxa waaye waa waa sidaas amaa barnaamijka ah yani maaragtay isagoo shirka uu socdaa waxyaaba ay dhacayaan dabcan horta cabdullaahi meeshan eh, dad heshiis ah looma imaanin dad iskhilaafsan baa loo yimid Eh, markii khilaaf uu jirana heshiiska la wadana yani dabcan way dhici kartaa duulduul waa dhici karaa laakiin sidaa hadda adiga aad u cabirtay adiga had uma jeedi oo dhibaata uma- uma jeedi saan horeyba u sheegay ciidamadii waa la kala qaaday Eh, wixii horey dhacayna maaragtay waa laga buskooday oo howshoodii waa lagu jiraa wax taataag iyo hadda wax barobaleem ah oo magaalada ka jiro ma lahan xitaa yani ergada eh, maaragtay wa- iyo maaragtay iyo maamulka eh, maxaan idhaahdo eh, siyaasiyiintii eh, am- eh, al- yani musharaxiinti- mush- musharax- midowga musharaxiinta iyo madaxda matarbixinta iyo maamulka eh, gobolka yani maaragtay waa waa- waa isdhex- waa- waa isdhexgaleen adaa markhaati ka ah yani maalinkii oo maaragtay eh, soomaalida cagaaran oo madaxweynaha yani uu iyo ay tilaalayeen geedaha ay tilaalayeen waxaan u jeeday yani in eh, shariif xasan oo eh, ninka ugu weyn oo musharaxiin madowga madowga musharaxiinta ah iyo maaragtay gud- eh, eh, madaxweyne cabdicasiis iyo madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda inay geed wada tilaalayaan waad aragtay sidoo kale in la wada shiraayo la wada fadhiyo waad aragtay marka ma qaba aniga hadda eh, tacbiirka eh, ah yani meesha taataag baa ka jira ma qabo adigana waa joogtaa anigana waan joogaa goobjoog baan ahay marka eh, aan wanaagga rajayno aan wanaagga ku hadalno niyadda aan hagaajino waxa wanaagga ahna aan sheegno eh, sidaas ani aan dhihi lahaa waad mahadsan tahay guddoomiye shirka een, ma mid albaabada ay u xiran yihiin ba mise een, waa mid maaragtay miidiyaha iyo si toos ah loogala soco karo maaragtay qalabka warbaahinta wallaahi media haddaba yani waad aragtay yani fadhi kastaba sawirada way soo gudbiyaan media wax ka qarsoon ma lahan oo way nala joogaan wax allaala wixii jirana way la socdaan marka wax hadda oo gaar ah oo albaabada loo xiray oo mediaha aan ka warqabin aniga ma ogi Eh, ma laga yaabaa in aad ka dhigtaan mid daah furan oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay arki karaan waxa maaragtay eh, madasha ka socda Eh, sideedaba horta eh, shaqo waliba la qabanayo waxna wax daahfuran bay noqonayaan waxna wax hoosey noqonayaan Eh, dabcan yani shirka hadhowdi murtiyad baa laga soo saari doonaa oo ay u noqon doonaan wariyaasha goobjoog Eh, ma- ma- yani ma- meelaha marka la booqanayo markii yani la wada hadlayo wariyaasha maaragtay way soo tebin karaan laakiin way dhici kartaa yani mar qaar si hoos loo hadlaayo in dad gaar ah ama dadkii dhibka ka dhexeeyey ay wada hadlaan eh, ama dadkii maaragtay eh, hogaanka u ahayay shirka waa laga yaabaa laakiin sidaa dhaqankaba uu yahay wax waliba obeen ma noqdaan laakiin hadda wax borobleem ah oo gaar ah oo wariyaasha loo diidayo ama yani daah furnaan la-aan lagu sameynayo ma jiraan dhegaystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo ee soo dhowo walaal magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa galmudug cadaado daadiyaha barnaamijka iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka baydhabo aad baa idiin salaamay mudane guddoomiye waxaa jirta in teeramkii hore ee doorashada cabdicasiis lafta gareen ay baydhabo ka dhacday dagaalo xoogan iyo weliba musharaxiin qeyb ka mid ah oo xuquuq dastuuri u lahaa inay tartamaan ee laga soo tarxiilay qaarkoodna si jujuub ah ee ciidamada etoobiya iyo qeyb ka mid ah ee ciidamadii wakhtigaasi ee dowladda ay kasoo tarxiileen magaalada baydhaba ee muddo shan sano ah kadib mudana guddoomiye shir weyn ayay dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed si wadajira hadda u hayaan maxaa iska bedelay teeramkii hore ee waa ogen sidaas ayaa dhacday teeramkan muxuu kaga bedelan yahay kii hore oo ma laga yaabaa in musharaxiin hore jujuub ugu jiray oo fara badan ay tagaan magaalada baydhabo ay dhigtaan dacaayadahooda iyo mataqaanaa fantasiyahooda ee ku saabsan waxyaabaha ay qabanayaan si doorasho xalaal ay ugu dhacda baydhabo maxaa laga filan karaa nuxurka shirkan waa mahadsantahay ayuu waa mahadsan tahay su-aal aada u fiican waaye sida adigaba aad sheegtay yani waxaa tiri barbareemka hore u dhacay oo kale inuu soo laabto ma laga yaabaa waxaad markhaati ka tahay annagoo dhan markhaati aan ka nahay ayub kaas si looga hortago in maanta loo qabtay shir dib u heshiisiin oo gogashiisu ay ballaaran tahay ilaa yani madaxweynihii jamhuuriyadda in ka badan wiig ama usbuuc uu joogo marka arrintaas ayada ah marka taas ayaa tusaale u ah inaysan soo laabanaynin ama in lagu tala jiro inaysan soo laabanin taas ayaa tusaale u ah ama midda ah yani maaragtay qof kastoo musharaca hadhowdii ricaayadiis ma samaysan karaa ma iloo mategi karaa wadadeedaa ku soconnaa waxa loo qabtay shirkan dib u heshiisiinta qof kastaba oo muwaadina in xurriyad uu helo uu ku imaan karo uu ku bixi karo uu yani maaragtay ricaayadihiis uu ku samaysan karo uu maara isku sharxi karo waa midda hadda maanta yani maaragtay lexjeclada intaas la-eg xeer madaxweynaha jamhuuriyadda hadda uu yimid xildhibaanadii maaragtay federaalka ay joogaan guddiga uu joogo guddoomiyihii baarlamaanka uu joogo oo laiskugu imaaday ujeedka waxa waaye inta hadda adiga aad sheegtay inaysan dhicin wixii horey u dhacay ama maxaa la filin karaa wallahi filishada boqolkiiba boqol waxaa la filin karaa in maxaan ku ihahda dib u heshiisiintan ay si fiican ku dhammaato laga heshiiyo wax allaale wixii ku saabsan siyaasadda doorashada iyo maaragtay dhibaatadii hore u dhacday wax wala in laga heshiiyo waxaan rajaynaynaa doorasho fiican oo xur iyo xalaal ah in maaragta ay timaado oo lagu wada ogol ah inay timaado ayaan filaynaa haddii ilaah yidhaahdo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa brofesor ibraahim sheekh cabdiwaaxid oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka ka socda magaalada baydhabo oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan eritrea ciidamo aad u tiro badan oo ka socda dalka eritrea ayaa ka baxay magaalada shire ee gobolka tigraay ee dalka etoobiya halkaas oo ay ka dagaalamayeen iyaga oo taageeraya ciidamada dowladda etoobiya sida ay wakaaladda wararka ee royters u sheegeen mid ka mid ah dadka degaanka iyo laba ka mid a shaqaalaha howlaha bini'aadminimo warbixin ay wakaaladda wararka ee royters qortay waxaa inoo soo jeedinaya ibraahim xasan dandurey joogitaanka ciidamada eritreya ee gobolka tigreya ayaa loo arkaa inay caqabad weyn ku tahay nabad waarta inkastoo bishii nofembar heshiis xabajoojina ay wada gaareen dowladda ethoobiya iyo ciidamada gobolka tigrey kaasi oo u baahnaa askarta shisheeye in laga saaro dagaalka tigrey ayaa la aaminsan yahay inuu sababay dhimashada tobanaan kun haddaysan ahayn boqolaal kun oo qof malaayiin qofna ay ka carareen guryahoodii ilaa ay hadda macadda ka bixitaanka ciidamada ee shire oo ka mida magaalooyinka ugu waaweyn tigreega oo qaybkaa ka bixitaanka eritreya ee gobolka iyo inay tahay dib u dejin goobjoogayaal iyo saraakiil etoobiyana ayaa bishii horeeta sheegay in askarta eritreya ay ka baxayaan shire iyo laba magaalo oo kale oo waaweyn laakiin qaar badan ayaa jooga wasiirka warfaafinta ee eritreya iyo mane gabre maskal ayaan si deg dega uga jawaabin codsiyo ah inuu faallo bixiyo qof ka mid ah dadka deegaanka shire ayaa sheegay in kolonyada eritreyaanka la arkayay iyaga oo ka baxaya magaalada subaxnimadii jimcaha ilaa iyo shantii galabnimo qofka deegaanka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababo amni dartood ayaa wuxuu yidhi waxaan tiriyey saddex boqol oo baabuur waxayna la baxeen hubkoodii cuslaa mid ka mid a shaqaalaha samafalka ee ku sugan shire oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters inuu arkay boqolaal baabuur oo askar ay ka buuxaan oo ku wajahan dhanka waqooyi ee xadka isagoo sheegay in dhammaan ciidamada eritreya ee ku sugnaa magaalada mid kale oo ka tirsan shaqaalaha gargaarka bani'aadminimo ayaa sheegay in boqolaal baabuur oo ay eritreya leedahay ay ka tageen shire balse ay jiraan askar weli ku sugan magaalada ridwaan xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha etoobiya xubno ka ah kooxda wadahadalka u qaabilsan dowladda iyo afhayeenka xisbiga t p l f getajaw reda ayaan labaduba ka jawaabin codsiyo royters ay u dirtay xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxa uu sabtidii shalay ahayd kala hadlay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed bixitaanka ciidamada eritreya wuxuuna soo dhoweeyey horumarka isagoo xusay in ay furo u tahay xaqiijinta nabad waarta oo ka dhacda waqooyiga etoobiya sida lagu sheegay qoraal uu soo dhigay twitterka afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ned brice intii uu dagaalka socday ciidamada eritreya ayaa dadka deegaanka iyo kooxaha xuquuqda aadanahaba ay ku eedeeyeen tacadiyo kala duwan oo ay ku jiraan boqolaal rayada oo lagu dilay magaalada aksum muddo afar iyo labaatan saacadooda bishii nofembar labada kun iyo labaatankii eritreya ayaa u aragta cadowgeeda kooxda t p l f oo hogaaminaysa ciidamada tigrega eritreya iyo etoobiya ayaa dagaal waxa uu ku dhex maray xuduudda intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ilaa iyo labadii kun markaasoo t p l f ay gacanta ku haysay dowladda federaalka
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee royters halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington gabagabadii idaacadda ayaan kusii siqaynaa haddaan idin xusuusiyo qaar ka mida qodobada warka ugu weyna qaraxyo iyo rasaasa ayaa ka dhacay agagaarka xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir sida ay sheegeen ila ku sugan magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay sheegeen in ay weerarka ku bartilmaameedsadeen xarunta gobolka banaadir ee muqdisho oo xafiis u ah duqa magaalada qaraxa ugu horreeyey ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta gobolka oo ku wajahan suuqa la yidhaahdo muqdisho mool goobjoogayaal ku sugan muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay maqleen ilaa saddex qarax ciidamada amniga ayaa la sheegay in ay wadaan howlgal dowladda soomaaliya ayaan weli wax wara oo rasmi ah ka soo saarin weerarkan khasaare ayaa la sheegay inuu ka dhashay weerarkan dhismaha xaddan maanta ah ku dumay magaalada xalab oo ah tan labaad ee ugu weyn dalka suuriya ayaa waxaa ku dhintay toban qof oo uu ku jiro ilmo yar sida ay ku warantay warbaahinta dowladda waxaana ay intaasi ku dartay in dadaalada gurmudka ay socdaan si loo soo samato bixiyo dadka wax ku noqday dabaqaasi dabaqan ka kooban shanta dabaq oo ku yaala xaafadda sheekh maqsuud ee magaalada ayaa waxa uu dumay kadib daad waxyeeleeyey aasaaska dhismaha sidaasna waxaa warisay wakaaladda wararka ee saana oo soo xiganaysa ila boolisa wakaaladda ayaa intaasi waxay ku dartay in kooxaha samata bixinta ciidamada difaaca madaniga ah iyo dabdamiska ay sii wadeen in ay baadi goobaan dad ka badbaaday dhismahaasi dumay myuusigaasi dhegihiina ku soo dhacayana waa heesta jaalaley codadka labada fannaan ee seynab ciige maxamed iyo salaad maxamed shardi salaad darbi
ninkii jirnaxaya kalgacayl jidmariye jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka ogyay ninkii jirnaxaya kalgacayl jidmariye jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka ogyay jinniyo insibaaqire haddii aan jacayl jirin ifka joorad nuurtiyo wanaag laguma jogeene
jeclaadaa onkodiinuu jibaadaa dhulku wuxuu jeclaadaa in xaareedi jiiftaa dhirtu waxay jeclaadaa inuu ubaax ku jaran yahay noole wuxuu jeclaadaa naftu halkay u jeedaa jeclaadaa onkodiinuu jibaadaa dhulku wuxuu jeclaadaa in xaareedi jiiftaa dhirtu waxay jeclaadaa inuu ubaax ku jaran yahay noole wuxuu jeclaadaa naftu halkay u jeedaa jaba waxaabu kuu yahay markaa jina uu yeedhe jalaygu dhawaaqdeed aanay oran dhegi jalaab dhegi jalaab jalale jalale ajaba ashak ya jalale ya jalale ajaba ashak ya jalale ya jalale
codkaasi dahabiga ee fanaanada seenab cige iyo heesta jaalaley waxay gabagabo u tahay baahinteennii galabtay wararka v o a waxaa idinla socotiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan dhinaca iskudabariidkana waxa uu ahaa bashiir abikare cabdulaahi intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
digu xuseen jiray muliyana hajabin tirid ilinay u jiifaan maxuu jaahilka ogya jawaabaniga way kana mahmaaya joogtaa sow ma dhalin jacaylkii